galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab axada laba iyo labaatanka bisha disembar sanadka laba kun sagaaliyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cashe ibraahim
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo
inaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh dad shacabahoo fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen waxaan leennahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacana allaha u boogadhayo xalay abbaaraa laba saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay baabuurkaas aa u jeeddaan oo halkaa birihiisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan mustaqbalka dadka qaxootiga soomaalida ah soomaaliya waxay u baahantay dibudhis dadkana meel walba waddanka gudihiisu way ku laabteen luuqay ku laabteen sidaad sheegtay baydha way ku laabteen xamaray ku laabteen kismaayay ku laabteen maaragtaaye dhinaca yemen dad fara badan oo soomaali ayaa ka soo noqonaya
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore warkii dunida boqolaal qof oo u dhashay dalka ruwanda oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka hubaysan ee ka howlgala bariga jamhuuriyadda kongada dimuquraadiga ah ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta dalka ruwanda asbuuciyo kadib markii ay ciidamada kongo ay qabteen sida ay ku warramayaan saraakiisha dalkaasi wakaaladda wararka a f b ayaa ka soo xigatay kabtan diodeen kasiraka oo ah afhayeenka ciidamada kongo ee gobolka south kivu in ilaa koob iyo toddobaatan jabhadaha ka tirsan iyo kun iyo shan boqol qoysaskooda ah la geeyey xuduudka ay wadaagaan labada dal ee ruwanda iyo kongo sabtidii shalay kooxdan ayaa la sheegay inay ahaayeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka loo yaqaano c n r d oo ah koox ka farcantay jabhadda hubaysan ee f d l r oo ay bariga koongada dimuquraadiga ka aas-aaseen qaxootigii kasoo hayaamay xasuuqii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii ay qowmiyadda huudsigu u geysatay dadka laga tirada badan yahay ee tuudsiga bariga koongada dimuquraadiga ayaa waxaa la haray dagaallo ay ku lug leeyihiin kooxaha kala duwan oo u dhexeeya qowmiyado isku haysta maamulka kheyraadka macdanta dal aagaasi milatariga kongo ayaa sheegay in ilaa saddex boqol oo dagaalamayaal ka tirsan jabhadaha loo duuliyey dalka ruwanda horaantii bishan kadib howlgal ay ciidamada kongo ka sameeyeen gobolka south kivu
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka mike bombeyo ayaa cambaareeyey ruushka iyo shiinaha maalintii sabtida ee shalay kadib markii labada dal ay kasoo horjeesteen qaraarka golaha ammaanka qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ahaa in gargaarka bani-aadminimo uu u gudbo xadka siiriya bombeyo ayaa hadal qoraal ah ku yiri diidmada ruushka iyo shiinaha ee shalay ee qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ogolaanaya in gargaarka bani'aadminimo uu gaaro malaayiin dad oo reera siiriya ay tahay wax laga xishoodo bambeeyo ayaa yidhi ruushka iyo shiinaha kuwaas oo doortay inay sameeyaan bayaan siyaasadeed iyaga oo ka soo horjeestay qaraarkan dhiig ayay gacmaha kula jiraan qaraarka ah ayaa lagu kordhin lahaa muddo hal sano ah oo gaarsiinta gargaarka xuduudaha ah ee laga keenayo turkiga iyo ciraaq ilaa iyo afar milyan oo rayid ah oo reer siiriya ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalada syriya ee bilowday sanadkii laba kun koob iyo tobankii diidmada labadana dal ayaa kor u qaaday cabsida ah in gargaarka ay maalgelinayso qaramada midoobay laga hor istaagi doono in uu galo gobolka idlib iyo sidoo kale aagaga kale ee ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee syriya haddii aan heshiis kale la gaarin ka hor inta uusan dhammaan qaraarka hadda jira ee dhammaanaya wax ka yar saddex toddobaad
hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidamada dalkaasi wuxuuna kala hadlay in la ballaariyo awoodda ciidamada militariga ee dalkaasi siday ku waramayso wakaaladda wararka ee dalkaasi warka u faafisa tani ayaa sii kordhinaysa walaaca laga qabo in waqooyiga kuuriya ay dib ugu laabato cadaawaddii kala dhexaysay washington kim ayaa shir guddoominayay kulankan ballaaran ee ay yeesheen xisbiga talada haya si loo kobciyo tayada ciidamada qalabka sida sida siyaasadda iyo weliba cudud ahaanba waxaa sidoo kale laga hadlay arrimo aad muhiim u ah oo ku saabsan hagaajinta guud ee difaaca qaranka iyo arrimaha asaasiga u ah joogtaynta horumarinta awoodaha militarigu u leeyihiin inay isdifaacaan sida ay wakaaladda wararka dalkaasi ku waramayso wakaaladda ayaan sheegin goorta uu kulankani dhacay iyo wax lagu go'aamiyey guddiga difaaca ayaa waxa uu leeyahay awoodda kama dambaysta ah ee ciidamada dalkaasi waqooyiga kuuriya ayaa qabtay wakhti kama dambaysa ku eg dhammaadka sanadkan in maraykanku uu ku bedelo waxay ugu yeereen siyaasadda cadaawadda ku salaysan iyadoo ay jiraan carqalado ku iman karaa dadaalada lagu doonayo in lagu dhammeeyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee waqooyiga kuuriya islamarkaasina dalkaasi lala galo heshiis nabadeed oo waara
madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani ayaa u muuqda inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii sebtembar kadib markii ay guddiga doorashada maanta ku dhawaaqeen natiijada codbixinta kadib bilooyin laysla dhexmarayey eedeymo ay dhinacyada isu jeedinayeen oo la xiriiray musuq maasuq ayay ugu dambeyntii guddiga doorashada waxay sheegeen in khani uu helay afartan afar iyo lixdan boqolkiiba natiijadaasi oo ka dhigaysa in uu ka badiyey ninka sida aadka ah ula tartamayey ee cabdullah cabdullah oo uu guddigu sheegay in uu helay codadan soddon iyo sagaal dhibic laba iyo konton ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi ka talinayey ayaa soo galay kaalinta saddexaad isagoo helay saddex dhibic shan iyo siddeetan codadkii ay dhiibteen ku dhowaad laba bilyan oo reer afghanistana cabdullah cabdullah ayaa markiiba waxa uu ka dhawaaqay inuusan aqbali doonin oo uu gudbin doono ashkato
ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa cambaareeyey weeraro loo geystay xarumo diimeed magaalada moota ee gobolka amxaarada habeen hore maxamed cabdi xasan sandheere ayaa arrimahan ka wareystay abshir axmed shabeel oo arrimaha itoobiya aqoon u leh kuna sugan magaalada jigjiga
magaalada mooto oo dhacda ee bariga gobolka gojaam ee deegaanka amxaarada ayay arrintani ka dhacday waxaana lagu beegsaday laba masjid oo iyagu goobtaasi ku gubtay halka laba kalena ay khasaare kasoo gaareen dhibaato weyn u geystay labada masaajidadaasi kale waan gartay ganacsiyo ayaa iyagana la sheegayaa in waxyeelo ay gaadhay ha wararka laga helayo deegaanka amxaarada waxay sheegayaan in la beegsaday ganacsiyo goobo ganacsiyo inay yihiin dad muslimiinah sidoo kale guryo ay ku nool yihiin dad muslima ayay warar ku sheegayaan iyagana in khasaare loo geystay oo halkaasi waxyeelo badan ay kasoo gaadhay marka waxaa loo badinayaa un dadka muslimka inay qowmiyadda amxaarada ka tirsan yihin soo ma ha waan gartay ma jiraa wax khasaare dhimashe dhimasho ama dhaawac dhinaca burburka hantida waan maqalay laakiin wax khasaare dhinaca dadka soo gaadhay ilaa iyo haatan warbaahintuba aynan tabin khasaaraha nafeeda goobahaasi ka dhacay hase yeeshee waxaa iyagu si fiican loo soo tabinayaa khasaaraha masaajidada ama dhismayaasha loo geystay oo aada loogu arkay inay warbaahintu soo tabinayeen gaar ahaana warbaahinta saxaabada bulshada dhinaca social media ama baraha bulshada waan gartay arrintani ma mid soo booda abaa abshir mise waa wax soo karkarsamaya oo la maqlayay in maarata dhacdooyin kuwan oo kalea la fili karaya
dhacdooyinkani horey way usoo dhaceen goobo masaajida horey waa dhibaatooyin noocan oo kale waa loogu geystay gaar ahaan gobolkaas bishii february ee sanadka aynu ku jirno dhacdadan oo kale waa mid soo martay deegaanka amxaarada gaar ahaana dadka muslimka ah marka aynu si faahfaahsan arrintan aynu u qoto si dheeraad aynu usii eegno dadka saraakiisha dhinaca ammaanka ee gobolkaasi waxay ku waramayaan in arrintani ay markeedii hore intaana dhicin in la gubo masaajidadaasi ay kaniisad ay dadka kiristaanka ama diinta masiixiga masaaijin cibaadaystaan dab la qabansiiyey hase yeeshee ay badbaadiyeen dad isu tegay markii xigayna dad falcelis samaynayay oo iyaguna abaabulan ay markaasi loo malaynayo in ay dabadsiiyeen dad masaajidadaasi iyagoo ka fal celinaya cadada kiniisadaasi la guday warar noocaas ayaa soo baxaya waan gartay dowladdu ilaa iyo hadda ma ka hadasho ha ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa isagoo cambaarayay falkan waxaana ku tilmaamay inay tahay mid aan u banaanayn kooxaha xajiriinta ama fursada ayna ka haysan ay ku dumiyaan buu yidhi etoobiyada hodanka ama taariikhda qaniga ee diimaha isku dulqaadka iyo wada noolaashaha ixtiraamka ku dhisan iyo sidoo kale inayna fursad u ahayn etoobiyada diirada saaraysa buu yidhi barwaaqada marka saraakiisha hay-adaha federaalka ee dalka etoobiya ururada muslimiinta gaar ahaan golaha arrimaha islaamka ee dalka etoobiya kuwa deegaanada gobolka amxaarada deegaanka soomaalida ayaa iyaguna si weyn arrintan u cambaareeyey waxaana ay ku baaqeen in degenaanshaha aada loo ilaaliyo iyo isku dulqaadka diimaha qotada dheer ee dalka dowladdu waxay aada ugu dadaalaysaa sida ay u xakameyn lahayd arrinta kaasi wuxuu ahaa abshir axmed shabeel oo ku sugan magaalada jigjiga wuxuuna u warramayey maxamed cabdi sandheere oo ku sugan washington
faahfaahin dheeri ah ayaa laga helayaa qaraxii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo oo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed qof qaraxaasi waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo soo diray xaaladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa degan kadib weerarkii qaraxa ee lagu qaaday kolonyo gaadiida uu la socday taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed dirir kaasi oo maalmo ku sugnaa gobolka mudug weerarka oo loo adeegsaday gaari ayaa dhacay xilli bartamaha koonfurta gaalkacyo ay ahayd mashquul aad u badan waxaana qaraxa uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidankii la socday taliyaha iyo dad rayida oo ka agdhowaa halka la weeraray inkastoo xilliga weerarka lagu qaadaya taliyaha uu ka baxay hoteelkii uu deganaa islamarkaana uu ku sii jeeday kulan uula lahaa odayaal iyo waxgarad haddana ma jirin khasaare gaaray saraakiishii ciidanka hase ahaatee khasaaraha ugu badan ayaa waxa uu ku dhacay haweenka qaadka iibiya iyo kuwa ganacsi yaryar ku haysta halka ay wax ka dhaceen waxaana goobaha caafimaadka la gaarsiiyey bukaanno ay waxyeella ka gaartay weerarkii dhacay duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug xirsi yuusuf barre oo aan kula kulmay halkii qaraxa uu ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyey wixii ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay ba mahadiska leh inaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh dad shacabahoo fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen waxaan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacana allah u boogadhayo xalay abbaaraa laba saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay baabuurkaas aa u jeeddaan oo halkaa birihiisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey waxaa lala beegsaday baabuura ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin khasaaraha dadka shacabkaa soo gaaray baa aad u fara badnaa dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa afartan dhimashaduna toddobaannu xaqiijinnay wax kalena way dhici karaan ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kala yaalyaalla intaasaan sheegi karaa haddana saakii meeshii nadaafadeedii iyo qofkii meydkaha isqarxiyey inaan aasna iyo waxaasaannu u joognaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intaasaan idiin sheegi lahaa agaasimaha isbitaalka koonfurta gaalkacyo doctor maxamed cabdi axmed ayaa ka warbixiyey bukaanada la gaarsiiye isbitaalka iyo xaaladooda caafimaad
xalatoo baarid sideedii habeennimo ayaa waxaa isaga qarax ka dhacay magaalada gudaheeda ayaa waxaa ka yimid muxuu ahaa dhaawacyo badan baa runtii ibsaarka yimid oo ilaa xalo dhan lala shaqaynayey dhaawacyada guud ahaan waxay gaarayaan konton iyo shan dhaawaca oo isugu jira iyo shan dhimasho ah intana soo gaaratay dhaawacyadaas runtii aad bay u kala darnaayaan xaaladoodu ma sinayn kuwa qalin caloosha lagu sameeyey ilaa laba ka mida saddex ka mid a muxuu ahaa feeraha ayaa tubooyin laga gelshay mid ka mida gacan baa laga jaray toddoba kale waxa weye waa waa jajab hal qof kalena waxa wey waa dhaawac madaxa ayaa jira inta kalena waa dhaawacyo fudfudud dadka meesha aan ku qabilinay muxuu ahaa oo aan u shaqaynay ilaa hadda joogaan waa dad shacbi badiyey shacbi weye midadka saddex waa la keenay labana shaqay ku dhimatay runtii wax badan baan ka qabanay xalay alxamdulilah laanse culayska jira awgeed xagga muxuu ahaa qalab ha noqoto iyo wax kalaba ma wada kafayn karno qaar ka mid a waxay u baahanayaan in muxuu ahaa fasility intaa ka badan loo helo oo muxuu ahaa loo qaado meelo kalen laga qaado
waxaa jira dad bukaano ah oo dhaawacyaa oo idin soo gaaray oo inan awood u haynin inaad wax ka qabataan oo aad ugu baahateen in meelo kale aada u dirtaan dhaawacyada runtii na soo gaaray ilaa hadda intii naloo keenay dhammaan cid kasta horba loo sameeyey qaarkood waxay qaban karna waxay ahayd inaanu u diyaarano sida safar u geli lahaayeen inta kalena waxbaa laga qabtay jajabka oo kale runtii waxaan waxay u baahan yihiin in xamar loo qado ugu yaraan inta badan maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay magaalada gaalkacyo dhanka galmudug ma ahan markii ugu horreysay oo qarax ismiidaamina uu ka dhaca gaalkacyo waxaana qaraxan kii ka horreeyey uu dhacay bishii kow iyo tobanaad sannadkii laba kun iyo siddeed iyo toban kaasi oo lagu weeraray xarun uu lahaa wadaaddiimeed cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
toddobaadkii hore waxaa rasaase ku dhacday ama rasaas ku dhacday darteed u geeriyooday magaalada muqdisho hormuudkii waaxda dhaqaalaha ee jaamacadda banaadir doctor axmed maxamed daahir oo loo yaqaanay axmed tool doctor axmed tool waxa uu dhowaantan soo qaatay shahaadada sare ee p h d ee xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga haddaba dilkiisa wuxuu noqday mid aan macluumaad badan laga haynin halka ay ka timid rasaasta ku dhacday iyo sababta uu u geeriyooday sahra cabdi axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay allaha u naxariistay axmed maxamed daahir axmed tool waxa uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii wax ku bartay kuna barbaaray magaalada muqdisho kadibna magaaladii uu u kacay waxna ku bartay isla ardada jaamacaddii uu ka qalanjibiyey ee banaadir wax ku barayey wuxuu ka tegey dhowr sano ka hor magaalada muqdisho waxa uuna jaamacadda batro ee magaalada kuwaalambuur ee dalka maleeshiya ku soo qaatay shahaadada sare ee b h d-ga oo uu ku soo sameeyey dhaqaalaha iyo sidoo kale xisaabaadka bangiyada siduu ii sheegay aabihiis maxamed daahir oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee muqdisho hadda nin waxbarasho jecel aada waxbarasho jecel oo ahay sideedka ilaa afartan iyo laba sano waxbarasho ku jiray wilis waxbarasho ma uusan dhigin oo waxbarasho jecla jaamacadda banaadir uu dhigaayay dhiinow ka dhiin meeshaasuu ka shaqaynaayay waa ka soo baxay shaqo waxaa kadib soo aaday isgeyska la yiraa macayo nuur la yiraa oo baabuur ka degay baabuurka markuu degay oo dhaqaaqi leeyahay xabaddaa ku dhacday xabaddaa gadaal looga dhistay waa dhacay meesha waa laga kala cararay muddo saacadahu yaallay isagoo dhiigu ka dhamaala mar dambe niman bajaaj ay qaadeen isbitaal ay geeyeen kalkaal la yiraahay geeyeen meeshaasaa laga aqoonsaday isbitaalka marka meeshaasaa laga aqoonsaday ehelada markaasaa loo soo wacay ma garan sidaasaa wiilkii wax ku gaareen sidaas wax ku gaareen insha allahu tacaala biseeraan geynay marka qaybta deg degaa la geliyey
maamulka jaamacadda banaadir ee muqdisho ayaa iyaguna waxay ii sheegeen in doctor axmed tool uu ahaa aqoon-yahan lafdhabar u ahaa jaamacadda doctor maxamed maxamuud biday ayaa isna aan weydiiyey qofkuu ahaa doctor axmed tool allah u naxariisto doctor axmed maxamed baahir doctor axmed tool wuxuu ka mid ahaa golaha tacliinta ee jaamacadda banaadir wuxuuna ahaa hormuudka kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka ayuu ahaa hadda ayuu soo dhameeyey shahaadada darajada b h d-ga oo kasoo qaatay dalka malaysia batra malaysia university wuxuu dib ugu soo laabtay dalka bishii abril ee sanadkani markaasu aan u magacaabnay inuu noqdo hormuudka kuliyadaasi adigu muddo usbuuc ka hor ayuu la kulma dhaawac xabad straight bulada xabadaasi dhaawaca soo gaaray ayaa wuxuu kaga dhacay dhinaca midig sambabka ayuu kaga dhacay xabadda way ka dhexbaxday laakiin waxay ku reertay dhaawac ragbay ku reertay waa lala tacaalay intii karaan oo gaari karo laakiin waqtigii ayaa dhamaaday si allah u timid baraad khamiistii ayaa lakusoo dugnay qabuuraha barakaad allah u naxariistee inkastoo xabad wiifto ah oo toddoba beri uu dhaawac la ahaa uu u geeriyooday doctor axmed maxamed daahir axmed tool ayaa haddana aabihiis wuxuu ii sheegay in wiilkiisa si ula kaca loo toogtay oo xabadda ku dhacda aysan ahayn wax wiifto ah amar ujeeda badaa la yiraa kullay ujeeda loo dili wiilkayga laakiin hadda ninkii horta hebel hadii laga soo qabala wax ku maaynima waxayna laakiin ujeedada loo jiro ma jiro maya wax lagu baadin jeedo iyo waxaan ka hadalnay iyo wax noogu imaado iyo wax wax nooga raadiy midna ma jiraan si kastaba ha ahaatee dilka doctor axmed maxamed daahir axmetool ayaa wuxuu imaanayaa wakhti ka yar bil uun magaalada muqdisho markii sidan oo kale xabad wiifto ah oo ilaa iyo haatan aan la garanaynin cidda ku dishay ee ku dhimatay eebaha u naxariistay almaas elman oo ahayd gabar ayada iyo qoyskeedaba ay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha iyo bulshada xilli ay ku sugnayd labaatankii bishii nofembar gudaha xerada xalana ee magaalada muqdisho dileelka labadan marxuum ayaanan jirin ilaa iyo haatan cid loo soo qabtay doctor axmed tool waxa uu ifka uga tegay laba xaas iyo toddoba caruur
aad ay u mahadsan tahay sahre cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waatan mar kale sahre cabdi
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha intiinni la socotay toddobaadkan magaalada geneef ee dalka switzerlan waxaa ka dhacay kulan weyn oo hogaamiyaasha dunida ay ka soo qayb galeen soomaaliya waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya qaar ka mida golaha wasiirada hay-adda unit c r u qaybsanayaasha arrimaha soomaaliya ee qaxootigii dadka barakacayaasha waxaana looga hadlay guud ahaanba caqabadaha iyo dhibaatooyinka heysta dadka ku barakacay gudaha dalka kuwa qaxootiyada kasoo noqday ee gudaha dalka kusoo noqday ee dhibaatooyinka ay weli heystaan iyo sidoo kaleeta dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka kenya iyo kuwa yeman ayaguna ku go-doonsan guud ahaan barnaamij keena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan arrintaas ayaan ku lafa guri doonaa waxaa igala qaybgeli doona dad barakacayaal iyo kuwo qaxootiya iyadoo sidoo kaletana uu marti noogu yahay u qaybsanaha arrimaha geeska afrika qaxootiga ee hay-adda u n h c r ambasador maxamed cabdi afey waa tahay ugu horeyntii soo dhowow mudane ambasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah ee arrimaha qaxootiga geeska afrika ee qaramada midoobey hay-adda u qaabilsan qaxootiga waxaan jeclaan laha inaan barnaamij kugu soo dhoweeyo aad iyo aad u mahadsantahay zahra waa tahay shirki ka socday magaalada geneva muddada ee looga hadlay arrimaha qaxootiga caqabadaha haysto iyo dadka gudaha dalka ku barakacay dhibaatooyinka ay ka cabanayaan ee haysta waxyaabaha ugu waaweyne ka soo baxay ee dhaxalgalka ah maxaa ka mid ah horta muhiimadda waxaa weeyaan shirka waxaa kasoo qaybgalay dawladaha caalamka oo idin iyo hay-adaha daneeya arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha iyo guud ahaan mujtamaca ku nool maaragtaye dadkii mujtamaca ay qaxootiyaha ku dhex nool yihiin oo loo yaqaano host community ilaa iyo saddex kun oo erga ah ayaa shirkaasi maaragtay saddex maalin u fadhiday waxaana guud ahaan laga laga hadlayay sidii loo caawin lahaa oo daryeelka qaxootiyaha iyo barakacayaasha adduunka daafihiisa ku daadsan wax looga qaban lahaa loo caawin lahaa isla markaasna runtii dawladaha martigeliya iyo mujtamaca martigeliya dadka iyaga ah iyaga naftigooda sidii loo caawin lahay oo noloshooda wax looga bedeli lahaa oo culeyskii martigelinta ay keenta wax lagala qaban lahaa marka aada iyo aad ay runtii shirka shir lagu naajaxa u ahaa khasuusan dawladda soomaaliyeed uu hogaaminayay prime ministerka iyo laba wasiir iyo commissionerka qaxootiyaha u xilsaaran waddanka soomaaliya oo runtii wafdi aada u culus ku imaaday ka turjumaysa soomaaliya inay muhiim ku tahay caalamka markii arrimaha qaxootiyaha iyo barakacaasha laga hadlayo maadaama laba kun iyo lix milyan oo dad ah gudaha soomaaliya ay kusoo barakaceen ilaa hal milyan oo soomaalina ay qaxooti ku tahay geeska africa shirkaasi soomaaliya runtii wuxuu ahaa shir dhadhan gooni ayuu ulahaa mujtamaca soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed waana u mahadcelinayna runtii dawladda kasoo qaybgasha ee kasoo qaybgashay ilaa heer prime minister uu kasoo jeediyey maaragtay khudbadiisa shirkaas waa tahay guud ahaan barnaamijkan toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa inaan xoogga saaro oon siiyo codka ayaga dadka barakacayaasha gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa ku qaxootiga ah daafaha caalamka ee dhibaatooyinka ay haystaan bal dhegeystihii ugu horreeyay ayaan siinayaa fursadda dhadhaab ayuu joogaa soo dhowo walaal magacaaga ku bilow iyo caqabadaha idin haysta reer dhadhaab haddaad tihiin insha allah magacayga waxaa lahaa axmed maxamed nuno magaco waxaan ku magac dheerahay axmed dhaay waxaan ku noolahay xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga dhagaxley maxay yihiin dhibaatooyinka idin haysto
horta su-aasha ugu horeysa dhibaatooyinka aan ka hadlayo waxaa horta roobka hadda barkaca ah hadda roobka dahay dhibaatooyin badan buu oo dad ilaa iyo sideed boqol iyo konton qoys camal baa intay barakicin iskuulada primariga hataa xiliyadii la furlay soo dhawayeen ay degan yihiin oo qolalkoodii qolalkii halkii qoloo galaas halkii galaasba waxaa degan ilaa iyo saddex qoys camal baa isfar saaran dhibaatooyin noocaasaa jiro hadda u n ilaa haddana oo wax jawaabna ay ka bixin oo xoogaho hay-adda m s s unbaa inta yar oo dabaacooyin wax siisiisay marka u n ilaa hadda wax jawaabo laga hayna ma lahan taas waa midaas mida kaloo marka ambasadharka oo aan weydiin rabo waxa waaye xegaan qaxootiga ee aniga ahaan hata hata dadka aan ku jiro oo ilaa iyo sagaashan iyo labadii sano umaan ilaa hadda meeshaan aan joognaa qaxootigii marba xil xaaladiisa xaalad cuslaanaysa ayuu sii galayaa oo maaragtay hata qaybta raashiinka ahaato ama biyihii ha ahaato marka maxaan rabnaa marka haddana dadkii batriashka soomaaliya loo celiyey dad badan baa soo laabtay oo ritan soo noqday oo qoysas bay kor saaran yihiin ilaa iyo toban qoys camal toban kun oo qoys camal oo soo laabtayna jiro oo guryo islaameed kor saaran oo kaar aan haysanin oo maamulba u n ta hortagaan oo kaarkii raashinka ay ku qaadan lahataa la siininoo dadba iyagana waxaa jira oo qaxootiga ayagoo joogaan kaarktracobleton iyo kaarka ka xirmeen ayagana saasoo kaleto cid kor fuulaan oo kaar raashinka ay ku qaadanaya ay haysanin marka dhibaatooyin noocaasa jiro iyo marka mustaqbalka dambe qaxooyooyinka qaxootiga marka wixii maaragtay loo hayo ama ay rajadooda ay siayeen maxay ahaan lahayd aan dhihi laha marka dadkaas wixii loo qaban karo maxaa dadkaasi loo hayaa waaya aad baad umahadsanta axmed dhaayi waxyaabo badan ayuu soo qaatay oo ka hadlay marka ambasador haddaad soo dhawaatid waana aad umahadsan yahay axmed dhaayi runtii wuxuu sheegay waa run weeyaan xarooyinka qaxootiga dadaab midda hadda horta cusub oo dhibaatooyinka fataxaadka biyaha ay keeneen hadde meel badan oy oo maaragtay geeska africa ayay biyahaasi fatahaad fara dhibaato badan gaarsiiyeen ma soconna soomaaliya naftigeeda dhibaato badan ayay roobabkan hadda socda ay keeneen laakiin qaxootiyaha gooni ahaan dhib badan ayaan ka ognahay inay jiraan runtii waanan waxaanan samaynay in arrintaasi aan dadkii ay qusaysay aan la socodsiino beesha caalamka iyo dadkii naga caawin lahay arrimahaas kulleyba waxaan isleeyahay wax way soo gaari doonaan de sidai aan u rabnay oo degdeg tahay im inay u imaanan unbaa suurtagal laakiin hawshaasi waa howl la dareensan yahay dhibaatada ay keentay midda labaad xarooyinka dhadhaab waxay ku jirtaa xarooyinka caalamka laga ogyahay dhowr iyo labaatan sano ayay xaladaasi hadda meesha ay ku dhisan tahay oo ummadda ay ku nooshahay dhibaatada uu sheegay dhaayna waa dhibaato jirta mase raashinka ha ahaata masena ari macluul arrimo macluul la saabsan ha ahaata waa arrinta keentay marka inay beesha caalamka hooshan laga shiro arrimaha soomaaliya oo kale qaxootiyaha soomaaliya oo qaxooti dhibaatadooda daba dheeraatay ee si xal looga gaaro xal mid waa mid noqosho oo waddanka ay ku noqdaan midna waa mid waddan saddexaad in loo helo taasna aad iyo aad ayaa loo aftiimiyey rajo badanna waxaan ku qabnaa muddada soo socota inay dawlado badan ay ku baraarugsan yihiin inay dhadhaab wax laga qabto marka waa arrinta keentay in shirkan uu qabsooma si dawladaha dadka martigeliye naftigooda loogu dhiirigeliye inay nolosha mujtamaca ay ay martigeliyeen ay wax ka bedelaan dawladda kenya oo kale meesha wasiiraha ka joogay aad bay u hadashay waana lagu dardaarmiyey iyagana waxay codsadeen maaragtay dadka ay martigeliyeen culeyska ay keenayaan in dawladda wax lagala qabto taasna beesha caalamka ay ballan qaatay marka waxaan oran lahaa dadka ku nool dhadhaab sabarkoodana ha sii badiyaan talada meesha hadda laga soo qaadayna inta badan waa inta iyaga anfaci doonta
waa tahay dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira waxaan bal jeclaan lahaa inaan aado mid ka mida dadkii inta dib ay uga baxeen uga noqdeen dhadhaab ku tegay magaalada kismaayo iskood islamarkaasina hadda halkaasi ku sugan si ay bal hadday jiraan caqabada ayagana dadkii noqday heesta ay wax nooga sheegto soo dhawo walaal magacaagana ku bilow dabcan kismaayoad joogtaa magacayga waa khadre maxamed cabdullaahi waxaan ahay dadkii dib usoo laabtay labadii kun iyo lix iyo tobankii iskeyga ayaan usoo laabtay dadkii u n soo celisay ma aanan ahayn marka dadku laba qaybood weeyaan qayb ay u nta soo celisay iyo qayb iskooda usoo laabtay labadiiba kollaba hadda noloshooda way ku adagtay sababtoo qof soddon sano dalkiisii ka maqnaa oy hoy kasoo horreeyey oy shoolo kasoo horreeyey oo hanti uu ku shaqaysta aan haysanin aduu meeluu ku cusub yahay uweeyaan anaga hadda kula hadlaayo saddex jira ahaa maalinka ismaali iga kaxay maantana afar dhal baan ahay marka inaad caruurteeda u xamaasho inba in ugu khasbiganta ila meel kaloo wax ka qabtaa ma jirin sax marka walaala dada dhalinyaro badanoo saas oo kalaa jira anoo kalaa dadka halkaas kusoo bartay ah waan is abaabulnay waxaan nidhi waxa keliya inagu inaan fiirina baahideena waxa aan badalkeena u qaban karno guddiga macalimiin baan is qornay anigoo shaqooyin kala qaban kara yaan is nidhi bal xagga waxbarashada iyo jaahilinada inaad dadkiina ka caawin kartaan isku day boqolkiiba sideetan dhalinyarada anagu soo noqota macalimiin baan wada noqon waay gaarka aan qaadanaa maka ugu badan waa wax aad u yar qof waad garan kartaa xaasuhu meel degan mishaarkiisa boqol iyo konton doolar yahay inay wax aad u yarta guri kiraa ilma haysta marka aad bay nolosha u adagtay laakiin dib male in laga bixin baan aaminsan waayahay ambasador saad maqlaysid baa qadro waxaa jiro dad badan oo dib ugu noqday dalka baydhabo luuq baardheere meelo ka mid a een banaadir bal maxaad dhihi lahayd dadkaas waa horta dadkaasi waxa weeye dadka sida hadda walaashay sheegtay dadna waa iyaga iskood iskaga laabtay dadna waxay markay iyaga ay jeclaadeen in la laabto waa lagu caawiyey labadaas qaybood ay kala leeyihiin Eh, dadkaasna waa dadka hadda madax prime ministerka soomaaliya markuu khadbadiisa jeedinayay uu caalamka u sheegay inay dad badan waddanka kusoo noqonayaan marka soo noqoshadaas macnaheeda waxaa weeyaan soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in caalamka laga codsaday inay duruufooyinka gudaha soomaaliya ka jira in wax laga qabto mase iskoolka ha ahaado sida gabadha walaashay ay sheegtay masena ha noqoto maarata nolosha caadiga aheed mase ha noqoto jidad mase hoyi soomaaliya waxay u baahan tahay dib u dhis dadkana meel walba eh, wadanka gudihiisa way ku laabteen luuqay ku laabteen saa sheegtay baydha way ku laabteen xamaray ku laabteen kismaayoay ku laabteen eh, maaragtaye dhinaca yemen dad fara badan oo soomaali ayaa kasoo noqonaya marka soomaalida qaxday in badan waxay damceen inay wadankooda kusoo laabtaan iyagoo weliba og durafooyinka adag oo meesha ka jira marka shirkani wuxuu fududeynayay in soomaaliya baahideeda la ogaado si markaa beesha caalamka shirka kasoo qayb gashay ala aqal inay dowladda soomaaliyeed wax kaalmo ay siisa nidaamada dadkay ku noqonayaan ina ina caawimaad la geeya marka hawshaasi shirkaas waa lagu soo qaaday waxaana rajaynaynaa runtii inay eh, beesha caalamka ay si dhab ugu soo joogsan doonto dib u dhiska soomaalida waxaa kamid ah bangiga dhexo adduunka ah hadda wuxuu aada uga fikiraya in soomaaliya deenta laga cafiyo halkaasna way isku arkeen prime ministerka waxaana rajaynaynaa arrimaha oo kale waaweyn hadday dhacaan dhaqaale xoog le inuu wadanka imaan kara marka mujtamaca noloshiisa wax badan inay ka bedeli karto in badan oo qaxootiyaha ku nool inayba u arki doonaan inay soomaaliya o- oga fiican tahay qaxootiyaha ku noolashooda caadi ay- inay sintay sii joogi lahaayeen marka waaya gabarta walaashay waxay sheegtay waa sax waa midda keentay prime ministerka soomaaliya inuu shirka khudbad kasoo jeeday shirkaas waad u jawaabta qadrasaan filayo ayadana waa ku qanci doontaa bal dhinaca kaleta haddaan eego dhinaca puntland magaalada boosaaso waxay ka mid tahay meelaha dad badan oo ka barakacay gudaha wadanka gaar ahaan muqdisho hadday noqotay gobolada koonfurta ee u barakaceen waxaa ayadana qadka telefoonka ku jirta canab canab soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waa idin salaamaya horta waa sax puntland maanta waxaa anaga usoo carabnay waxay ahayd amni la-aan anaga usoo carabnay maasha allah tabaaraka hadeer ilaahay hadda waanu badbaadiy alxamdulilah barkacyaasha hadeer waa nabadgeli fiican bay haystaan oo sida dhinaca amniga hadeer anaga si fiican bay xaaladeen hadda u wanaagsan tahay xagga cunada ha naqato xagga caafimaadka ha naqato wax walba dhan alla dhankay naqato anaga hadda alxamdu alshukur rabbilcaalamiin wax dhibaato aan qabna ma jirto waaya gobolka barbari boosaaso maxaad ku tiirsantihiin caafimaadkeena aad ba u wanaagsanaa amni nolosha yaa.
nolosha xaggee kala soo baxdiin maxaad ku tiirsantihiin noloshiina xaggee ku tiirsan tahay noloshan aad baa ugu tirsanahay gobolka puntland boosaaso caafimaadkeena aad buu u fiican yahay een, barakicin ma ma qabno een, jawi degan baa haysanaa alxamdu alshukr rabbilcaalamiin wax dhibaato maanta aan sheeganayn ma lahaan lacag la-aan miyay ku helaan dadka barakacayaasha ilmahooda waxbarashada puntland maasha allah tabaarak waa qabnaa waxbarasho goobo caafimaadna waa qabnaa intaas in ka fiicanna waa heli doonaa haddii ilaahay alxamdulilah ono noogu soo kordhiyo waxbarashada goobaha caafimaadka waa noo haystaa ciyaalkan dugsi xagga dhanka qur-aanka ha naqato dhanka waxbarashada jaamacada ha naqato alxamdulilah alshukro hadeer anaga boosaas nabadgeli fiican baa ku haysanaa waayo aad baad umahadsan tahay dhibaataa barbalena ma qabno waayahay canab way mahadsan tahay waxaa jirta ambasador een, ka sokow canab in dad een, cabasho ah meelaha qaarkood ay soo yeryeereysay puntland dadka barakacayaasha ah een, marka ay noqoto een, ah, dhinaca amniga oo kaleeto een, haween kufsi ka hadlayay idaacadaheena hore hore uga sii hadlay marka sidee ayaa u n h c r maamulada markii la fiiriyo ee ugula xisaabtantaa dadka barakacayaasha gudaha haddii waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin aysa helin haddii kaba soo qaadba ay ka xirxirnaadaan shaqooyin inay ka helaan fursado maamulada jiro sidee ayay u n h c r arrintaasi ugala hadashaa maamul goboleedyada saar horta waxaan rabaa inaan kuu sheego gabarta walaashay hadalkeeda unbaan ayidaya aniga puntland waxaan joogay gaalkacyo meesha la yidhaha garowe ayaa waxaan joogay muddo hadda bil bil ka yar ayaan joogay shir caalami aan ka qayb galnay magaalada ka dhacay oo lagu xusayo arrimaha barakacayaasha puntland kaas aan kuwa puntland ku nool puntland waxay hoy u tahay ilaa in ka badan saddex boqol oo kun oo barakacayaale yani marka soomaaliya loo fiiriya qiyaasta ilaa iyo boqolkiiba soddon waxay waxay joogaan puntland degaamada puntland ayay ayay ku daadsan yihiin aada iyo aaday dadkaas marka aan la sheekaystay ay u mahad celiyeen oo loo soo dhaweeyey haddee duruufooyin soomaaliya guud ahaan ka jira oo weliba mujtamaca puntland ase soomaalida caadiga ah waddanka degan haasta ayaa baakayaashan laga yaaba ina inay runtii ay maalin walba la xarbinhayaan laakiin wax iyaga gooni u ah ma jiraan oo iyaga kaas aan loo beegsanayo ma jiraan aad baa loo soo dhaweeyey waana u mahad celinaynaa dowladda iyo shacabka puntland xafiiska nooga furan puntlandna aada iyo aad ayuu oola shaqeeyaa dowladda ka dhisan halkaasi waxaa kolleyba arrimaha aad sheegtay kufsiga iyo arrimahaas aad sheegtay waa arrimo dowladda puntland ay aada iyo aad dabagal ugu sameynayso qaxootiyaha iyo dadka kusoo barakacay gudaha kelina ma ay hataa mujtamaca caadiga oo waddanka degan ayay arrintaasi qabsataa marka waa arrinta ku saabsan guud ahaan barakacayaasha soomaaliya geyga soomaaliya intooda ku nooloo idil sidaan kuu sheegay ilaa iyo laba milyan iyo lix boqol oo kun weeyaan marka arrintaas waxay u baahantay goo firi gooni in loo yeesha waxaana ka codsan lahayn runtii dowladda kelim waxaan ka codsan lahayn aniga halkaan aan kaga faaidaysan lahaa mujtamaca ku nool soomaaliya oo waxaasta bicmistir ha noqoto masena ninkii dadka wax ku caawin kara oo waxba ku dhaamo waxaan jeclaan lahayn inay meesha caalamka ay garabsadaan oo dadkaasi wax loola qabto aad iyo aad waa yahay bal haddaan ka gudbo taasi dib waxaan ugu noqonayaa xerada qaxootiga dhadhaab oo fursadda ugu badan aan siin doono dhegeystayaasha nagala soo xiriiraya bal haddaan soo dhaweeyo deeqow shukri may maqashaa halo halo waan ku maqlaa waaye hore u gal barnaamijka waxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso ambasador afey waa ku maqlaaya ambasador waxaan weydiinayaa magacaygu waxaa weeyaan deeqow shukri cilmi waxaan ku noolahay xerada dhagaxley muddo badan ayaan halkan ku noolaa ilaa sagaashan iyo labadii waxaan weydiinayaa wakiilka meesha fadhiyo hay-adda u n h c r waxaa jirta dad badan oo roobkii tobanberi ka hore dhacay halkani guri ilaa sideed boqol iyo toddobaatan koo guri ay dumeen oo dadkina ay hoy ka dhigteen
deeqo waa la weydiiyey su-aashaas waad ka waad ka dhegaysan doontaa barnaamijka su-aal kaleeto oo taas ka duwan oo dhibaatooyinka idin haysta ah ma jiraan ood jeceshahay inaad weydiiso ambasador afe haa way jirtaa su-aalo badan bal balse midka ugu muhiimsan baan hadda weydiinayaa waxaa jirta dad badan oo ka tirsan qaxootiga oo dib ugu laabtay wadankii oo haddana dib ugu soo noqday xariirkii wax haba yaraatay ee haystaan aysan jirin maxaan dhihi lahaa maxaa hay-adda u qorshaysan dadkaas oo kale ay doonaysaa inay uqabato su-aashaas lafteeda way soo noqotay laakiin bal haddaad si kale ugu jawaabto xagar dheere ifo iyo dha dhammaan dhadhaaboo dhan waa laga sheeganayaa arrinta dadka dib usoo noqonaya horta maxaa sabab u ah in dadku ay soo noqonayaan ma raashin ayay waayeen dibadejin miyay waayeen amni miyay waayeen maxaa sabab u ah dadka horta inta badan horta dadka markii loo qiyaasay de inta tagaysa inta soo noqonaysa inta soo noqonaysa aada u yar inkastoo hadda siduu ay walaalkay uu sheegay ay dadka kusoo noqonayaan xarooyinka inta badan haddee dad qaarkood waxay marka hore u maleeyaan nabadgelyada ay ku tagaan inay mid laisku hadleyn kara ay tahay markay gudaha tagaanna cabsi baa gasho nabadgelyadii ayaa ayay u arkaan inay isku hadleyn karin way soo laabtaan inta qaarkoodna waxay la kulmaan noolalka caadi oo adag masana iskooladii oo maaragtay iskooladan kale aada uga duwan yihiin mase caafimaadka oo caafimaadka ka duwan yahay haddii xaaladda soomaaliya waa la soconaa soomaaliya diyaar uma aha hadda dadkeeda boqol kiiba boqol inay lasoo laabato haddii taa diyaar ay loo ahaan lahaa xarooyinka wax ku jiri lahaay ma jiraan marka inta badan way ku hareen xarooyinkay joogaan inta tegey iyagaa iskood isqoray markay u ark dareemeen inay u dhaanto inay halkaa ay nolol ka samaysan karaan marka anagu culayska inta badanna haysto waxa weeyaan dadkay markay iyaga isqoraan oo la sahaya oo ay gudaha kaararkooda ay soo celiyaan maaragtay oo ay waddanka ka tagaan haddana waxay usoo noqonayaan iyagoo xaaladda gudaha ku adkaatay haddana waxay kusoo noqonayaan xarooyinka annaga mar walba dadkaasi waan soo dhaweynayna haddaan nahay hay-adda haddaan nahay beesha caalamka waxaan la qaban karna ayaan la qabanaynaa laakiin waxaad garan kartaa inaan dawladda la xiriirna marka waxay u baahan yihiin dib haddana inaan dawladda kala kaashano oo dib loo rajista gareeyo oo dib loo diiwaangeliyo diiwaangelintaas ayaa muddo badan nagu qaadata oo u baahan dawladda kenya in lagu qanciyo dadka inay baahi soo celisay taas culeyskaas ayaa jira dankana waxaan odhan lahayn haddi in la sabray u baahan tahay wax annaga keli naga soo go-aya ma aha waa tahay ambasador maxamed cabdi afe waxaa jirta in dadka qaarkood ay sheegaan in unit c r c u sameyso cadaadis dadka la saarayo raashinkii la yareeyey waa dhadhaab aan ka hadlayaa cuntada dadka la siin jira la yareeyey markii hungurigii dadka lagu yareeyeyna qaarkoodna biyo aysa heli karin nadiif ah waxbarasho sidii ay ahayd aysan jirin in qaarkood danta ay ku qasbayso inay bal iska ogolaadaan oo iska noqdaan ayadoo maaragtay cidna aysan xataa wax kaalmaa ka helin marka hadalladaasi dadka qaarkood kasoo yeerayo qaxootiga a maxaad ugu jawaabi lahayd horta waxaan ugu jawaabi lahay ma aha go-aanka ka soo baxay hay-adda u n h c r in raashinka la yareeyo waxaan rabaa inay soomaalidu ogaadaan keiska soomaalidu oo qaxootiyaha ah wuxuu socdaa sideed iyo labaatan sano waa midda keentay inaan ololo badan u galna inay shacabka soomaalida oo qaxootiyaha la iloobin waxay ku sigteen in caalamkaba iska iloobay inay qaxooti soomaaliyeed weli u baahan yihiin daryeel iyo in la ogaaday u baahan yihiin maxaa yeelay waxaan kuu sheegay sahra qaxootiyaha soomaaliyeed dee toddoba iyo labaatan sano wakti yar ma ah intaas ayaa gacanta lagu hayay oo daryeelkooda iyo dhaqaalahooda la fiirinayay marka beesha caalamka inta badan waxay khatar ku sugneed qaxootiyaha soomaaliyeed in laba iloobo ina weli u baahan daryeelkaas maxaa yeelay waxaa kasoo qufnaya south sudan iyo syria iyo yemen qaxootiye cusub dhaqaalihii iyo attentionkiina waxaad moodaa inuu halkaas ku kacay saddexda sana hadda aan soo dhaafnay hooshan ani aanaan aad yaan aad oga shaqeeyay inay qaxootiyaha soomaaliyeed la iloobin oo shirarka aan ka sheegnay shirka hadda ka dhacay geneva oo hadda soo gabagaboobeyna hoosha ugu weyn oo laga hadlayo waxay ahayd qaxootiyaha muddo badan wadamada caalamka ku noolaa sida kuwa soomaalida oo kale in la iloobin daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo siday ku noolaan lahayn ilaa iyo soomaaliya ay diyaar ka noqonaysa in la iloobin marka waxaad moodaa ballamo cusub in la qaaday waxaana rajeynaya inay arrinta hadda ay walaalahay ka sheegteen in wax laga qaban doono laakiin waa mid keentay muddada badan ay qaxootiyaha ku noolaayeen xarooyinka ay mid keentay weeyaan inay yaraato dhaqaalihii iyo daryeelku baxay waa tahay su-aasheeda ugu dambeysa haddaan ku weydiiyey bal aniga waxaa jirta in dad badan oo barakacyaal gudaha dalka ah ay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee wadanka muqdisho baydhabo kismaayo garowe luuq meelo badan oo ka mid a dalka aandraahda baar dheere xataa dadka ugu badanaa hadda lagu sheegaa marka dadkan barakacyaasha ah maamullo kala gedisan ayaa mid walbaba uu hoos joogaa marka xuquuqda dadka barakacayaasha iyo dadka soo noqonaya qaxootiga ah fursado shaqo inay helaan in loo sameeyo maalgelin in dalkii lagu soo dhoweeyo waxyaabahaasi dowladaha iyo maamulada ma kala hadashaan ee jira wallahi haddi horta waan kala hadalnaa oo dawladda soomaaliyeed iyo horseed u eg taas waxay qabaan nidaam la yidhaahaa nidaamka daryeelka barak barakacayaasha marka horta annagu waxaan la shaqeynaa dawladaha sideedaba mase dawladda federaalka oo soomaaliya ha noqoto mase dawlad goboleyaasha ha noqoto nidaamkii iyo barnaamijkii iyaga ay keenaan ilaa oo hadda ay yidhahdaan ha nalagu caawiyo ayaa inta badan lagu caawiyaa laakiin haddee dhibaatada soomaaliya guud ahaan ka jirta laba milyan iyo lix boqol oo kun yacni dad yar ma aha dadka dad aad iyo aad u badan waayo sare si aad garan karta marka dawlad soomaaliyeed oo xoog leh oo caalamka aada u caawiyo oo dhaqaalaha dawladda soo galana shacabka la gaarsiiya keli unba horta mustaqbalka si rasmi a looga bixi karaa dhibaatooyinka dadkaas ay la kulmaan haddana shirka hadda dhacay dawladda soomaaliyeedna way ka hadashay inay qorshe ay qorshe ay hayso qorshahaasoo u baahan in la maalgeliyo marka fadhiyaha eeka oo kale waxay keenayan markii qorshahada la ogaado in dhaqaale dib loo raadiya dhaqaalahaasna dawladda oo federaalka iyo dawlad goboleyaasha loo soo mariya marka annagu hadda si toos ah wax ku filan ma hayno laakiin annaga waxaan sameynaa ololaan u galnaa waxaan dhahnaa dadkaasi waa dad dhibaataysan halkaas soomaaliya deegaamadaasi ku kala daadsan yihiin wuxuu u baahan yahi in la ogaado dawladda soomaaliyeed barnaamijka ay la imaatana waxaan aad iyo aad u codsanaa in la caawiyo haddana waxaan rajaynaynaa runtii haddii bangiga adduunka iyo hay-adaha hadda aan kusoo aragnay geneva iyo hadalahooda markaan qiimeynay hadallahii ay hadda sheegayen haddi ay ka dhabeeyaan dawladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleyaasha inay dhaqaale ku filan ay heli karaan dhaqaalahaasna aan rajaynayn in la gaarsiin doono dadka gudaha kusoo barakacay waayo dhinaca yeman ayaan u leexanayaa dhadhaab iyo waxaan ka leexanayaa gudaha wadanka halow yeman may maqlaysaa waa tahay dhegeystahaasi yeman int hadduusan ugu soo biirin waxaa noqon doona qofka ugu dambeeya dhegeystahan ku jira dhinaca dhadhaab soo dhowow walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid dhagaxlee xagardheer su-aashaada hore u soco magacaygu waa daahir cabaas khaliid oo joogo xerada qaxootiga dhagaxley waxaan weydiinayaa mas-uulka oo qaxootiga sida aan ognahay qofka haddii uu qaxooti yahay oo wadankaas joogo shan sano waxaa la siiyaa sharci uu xaq u leeyahay inuu sharcigaas ku maro wadankaas gudihiisa sida markuu qof caafimaadkiisa oo ka kamid ka tirsan oo caafimaad dare ay qabsato siduu ugu soo daaweysto caasimadda camal maxaa alinka qaxootiga la siiya loogu mari laayahay gudaha wadankaasi kenya waaya aad baad umahadsantaa arrintaas qaxootiga dhaqdhaqaaq la-aantooda iyo dhibaatooyinka jira kuwa caafimaad xataa ka cabanayaa jiraan bal haddaad u jawaabi karta dhegeystahaas ma may sax wey sax hadalka uu sheegay waa waa runtiis runtiis waaye sideedaba annaga hay-ad ahaan maba qabno dadka inay xara ku jiraan barnaamijka hay-adda ay ka shaqeysa dowladaha qaarkoodna aan kula shaqeyna sida dowladda uganda iyo dowladda djibuuti dadka xarooyinka dadka ku nool oo qaxootiyaha labadaas wadan ku nool xara kuma jiraan waxay dadka mujtamacay dhex degan yihiin waana runtii arrin aan dowladahaas uga mahadcelinayna weeyaan dowladahan kale sidii dowladda ethoopiya iyo dowladda kenya muddo badan ayaan ka codsanayna haddaan nahay hay-adda iyo beesha caalamka in dadka loo ogolaado qaxootiyaha inay dadka ku ku ay hoolahooda ay ku dhex qabsan karaan iyagooba qaxooti ah inay becsharana samaysan karaan iskuolna aadi karaan caafimaadna raadsan karaan oo socdaalkooda loo fududeeya marka taasna waxay runtii ka imaataa dowladaha martigeliya sida dowladda kenya oo kale marka mid hay-adda ay didan tahay ma aha mid aan aan raalli ka nahayna laba sano lasoo dhaafay madaxweynaha wadankan uu martigeliyey runtii wadahadal ayaa hadda dowladda noo socda waxaan rajaynaynaa wadahadalkaas inuu guul kusoo dhammaan doono oo weliba xarooyinka qaxootiyaha dhadhaab kuwa ku nool khasuusan dib ay noo sheegeen oo ah dad fara badan oo dad degaan ah oo farahooday qaxootiyaha galeen hadda inta badan waxaan ku guulaysan inay dowladda kenya aan ku qancino dadkaas inay la laabtaan muddo badan wadahadal kadib laba sano saddex sano wadahadal kadib hadda waxaad moodaa dadka ayaga in hadda farahooda laga saaraya maaragtay databaseka u n h c r furnimadooda kuwa wada helayaan markay saa dhacda kuwa kalena waxaan u samaynhaynaa runtii olola oo dowladda kenya aan ka codsanayn dadka in loo ogolaado meeshay rabaan kenya inay kasoo shaqaystaan iyaga oo markaa loo aqoonsan inay qaxooti wadanka nabadgelyo usoo doontay ay yihiin taasna dowladda kenya ayaa nagala nagala jirta aad baad u mahadsan tahay master ambasador waktigaaga iyo sida aad barnaamijkan marti noogu noqoto anigiiyo dhegeystayaashii ifo xagardheer dhagaxley iyo magaalooyin dhowr oo soomaaliya ka midaba aad su-aalaha nooga jawaabtay aad iyo aad saara u mahadsantaha adiguna kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ah ee hay-adda u n h c r u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee qaxootiga maxamed cabdi afe wuxuu marti noogu ahaa barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha oo guud ahaanba toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda qaxootiga iyo dadka barakacayaasha dhibaatooyinka haysta guud ahaana barnaamijka waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo wacay xerayaha barakacayaasha ee gudaha dalka iyo sidoo kaleeto xeryaha qaxootiga ee xagardheere ifo iyo dhagaxle oo dhadhaab isku ah iyo sidoo kale kuwii yeman ee khadka telefoonka uu noo saamixi waayey guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa inta mar kale kulmi doono nabadgelyo
sahre cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay halkaad kala socoteen waa v o a haatanna somalilan wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ibraahim ayaa shalay gaaray ayaa shalay gargaar maaliyadeed gaarsiiyey magaalada muqdisho wariyaha v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray saameynta ka dhalata fatahaadii webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyn ayaa weli diirta ka dhalata laga dareemayaa magaalada waxaana daruufo ka dhashay ay saameeyeen guud ahaan bulshada reer beledweyn gurmadka ka imaanaya bulshada soomaalida ayaa weli socda magaalada muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda somalilan kuwaasoo deeq laageed ay ku garab istaageen dadka ay saameysay fatahaadda webiga garoonka aadan cabdulla waxaa kusoo dhoweeyey wafdi ka koobnaa wasiiro xildhibaano ka tirsan xukuumadda soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xayar maareey ayaa sheegay inay meel iska dhigayaan arrimaha siyaasadda laysku hayo markay timaado daruufaha bini aadanimo dadka soomaaliduna caan ku yihiin iscaawinta runtii aada iyo aad baan idinku soo dhaweyneynaa magaalada taariikhiyan ilaa intii uun soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen fatahaaduu ka dhacayeen abaaruu ka dhacayeen siyaasadda iyo waxaa kale laysku hayaa meeshay doonto ha ahaato laakiin waa laysu gurman jiray soomaalinimada waa laysu gurman jiray halkanna marmarka qaarkood gurmad idinku a badnaateen way ka way ka imaan jireen idinkuna mar walba halkan wax ka dhacaan somaliland waa usoo gurman jirtay marka wixii aad haysaan gacmaha markaad meel munaasiba ku wareejin doontaan idinkaa og laakiin annaku waxaanu idinku soo dhaweynaynaa dalkiinii dareenka wanaagsan aad la timaadeen baanu idinka guddoonay aad iyo aadna ugu faraxsannahay inaad maanta halkan noogu timaadaan gudoomiyaha guddiga gurmada ka socda somalilan jamaal ciidiid ibraahim ayaa sheegay in xilligan aysan eegi doonin siyaasadda balse ujeedkoodu yahay garab istaaga dadkay saamaysay fatahaadda webiga wuxuu sheegay jamaal in dadka soomaalidu caan ku yihiin iscaawinta markay timaado daruufahan oo kale qiimaha leh soomaalinimada leh walaalnimada leh aad noo soo dhaweyseen aada baan ugu faraxsannahay waajibka aan uu soconaana waxaa weeye kii walaalnimo ee soomaalinimo ee naga dhexeeyey sidaa uu wasiirku sheegay marar horena dhacday marka ay dhibi ku timaado soomaali ninka kalena waa qabsataa una waa haysataa taasaanu idinku nimi oo idinkuna aad noogu timaadeen insha allahu ilaahayna aynu ka baryayno inuu wixii dambana inaga hayo tanna inoo fududeeyo ayaanu idinku nimi mar walbana waxaanu jecelahay inaanu muxuu ahaa aynu isaga qayb qaadanno wixii inagu soo kordha oo aynu xoogaal wada ahaano qadarka lacagahe aanu hadda sidnaana waa lix boqol oo kun oo dollar oo lacaga oo aan ugu soo talagalnay gurmadka beledweyn waxaanu jecel lahay inaanu idinla kaashanno guddidiinna u xilsaaran hawshaa ka tashanno markay timaado musiibooyinka ka dhasha abaaraha iyo fatahaadda webiyada ayay guud ahaan bulshada soomaalidu ay isku gurmadaan iyadoo aan loo eegin muwjadaha siyaasadeed ee ka dhex jira dhanka siyaasadda cabdulqaadirokey v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha waxaa istuudiyaha nagu heliya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned caasha kooxda a c milan ee dalka talyaaniga ayaa khasaarihii ugu cuslaatan iyo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii kala kulantay horyaalka zayriya aada kadib markii shan gool iyo eber ay galabta ku garaacday kooxda atlanta ciyaar ka dhacday magaalada bergamo oo ay ka dhisan tahay kooxda atlanta waxaana goolasha laba ka mid ah atlanta u dhaliyey ciyaaryahan joseph eligit halka goolasha kale ay kala qaybsadeen gomez iyo ciyaaryahanka kale ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda atlanta ee lagu magacaabo mario baselid iyo weliba louis muriel kooxda milan waxa ay hadda ku jirtaa marxalad dhisitaan ah kadib markii afarta sano ee lasoo dhaafay ay isu mareen dhowr tababare iyo weliba milkiilayaal isu dhiibay waxaana ciyaaraha kale ee dhici doona galabta ka mid ah napoli oo la dheeli doonta sasuolo caawa leje iyo bolonia ayaa iyana ciyaari doona goordhow halka barma ay la dheeli doonto brecia kooxaha yuventus iyo lazio ayaa iyana galabta ku ballansan magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga oo ay ku dheeli doonaan subarkaabka talyaaniga maadaama ay xillo ciyaareedka lasoo dhaafay ku kala guulaysteen horyaalka zeeriya aada iyo coba italia dhinaca ingiriiska ee premier leaga watford ayaa galabta la ballansan manchester united ciyaarta la wada sugayana waxay caawa dhex mari doontaa tottenham iyo chelsea oo ka wada dhisan magaalada london spain kooxda real madrid caawa ayay la dheeli doontaa atletico bilbao leventi iyo saltavigo ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona atletico madrid galabta gabaldhici xilliga geeska africa ayay la ciyaari doontaa real betis haddana waxaa socota ciyaar dhex mareysa susuna iyo real sosida waxaana saddex iyo hal ku hogaaminaysa kooxda real sosida ciyaarihii xalay dhacay haddii aan fiirinay shalay galab kooxda liverpool ayaa markii ugu horreysay ku guulaysatay koobka naadiyada adduunka ciyaar shalay ka dhacday magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar waxaana ay ka badisay oo ay hal gool iyo eber kaga badisay ciyaarta finalka kooxda flamingo ee dalka brazil dhinaca ingiriiska ciyaarihii dhacay manchester city ayaa saddex iyo hal ku garaacday kooxda lester xalay waxaana guushaasi ay u suuragelisay inay hal dhibic usoo jirsato kaalinta labaad oo ay ku jirto kooxda ay ka badisay ee lester ciyaarihii kale ee shalay dhacayna eberton iyo arsenal eber iyo eber ayay ku kala baxeen waxaana ciyaartaasi arsenal markii ugu horreysay hogaamiyey tababarahooda cusub arteta tababaraha cusub ee evertonna waxa uu fadhiyey garoonka isagoo saacado ka horna loo dhiibay kooxda waana tababaraha la yiraahdo carlo angelotti wararkii ciyaaraha ee galabnimadan waa najinta
nuur bukhaari aad ayuu umahadsan yahay haatanna mar kale ayaan jallaacaynaa dhinacii heesaha idaacadda idinku tala gashay shareeradaasi dhegihiina ku soo dhacaysa waa heesta magaceega wadata ee abaycaashow abaycaashow ide
taasi fanaanka aweys khamiis waxay gebagaba u ahayd idaacaddii galabnimo oo si wada jira halkan uga soo jeedinayeen caashe ibraahim aadan cashucuudi anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista bashiir abiikar tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This has been a